halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo v o a somaly com aad nagala socotaan
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labiyo tobanka bisha maarso sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haruun macruuf iyo sahra ciidla nuur
qodobadaad idaacaddeeda subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mida waraysi ku saabsan heerka nolosha soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota dadka soomaalida ah ee gobolkan degan horta boqol kun korba u dhaafayaan gobolka minnesota waxaa jira number tirikoob ah oo sano kasta la sameeyo xagga dhaqaalaha sanadan intii u dambeysay ee gobanarka gobolku xafiiskis ka soo baxday waxaa la yidhi soomaalidu waxay noqotay boqolkiiba lixdan dad ka hooseeya ee cabirka fakriga ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falaqayn ku saabsan tartanka madaxtinimada ee dalkan maraykanka iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka
musharaxa jamhuuriga ee madaxtinimada maraykanka donald trump ayaa baajiye isku soo bax uu ku qaban lahaa jaamacadda magaalada jigaago xalay kadib markii boqolaal qof oo cabashooyin samaynaya ay isugu soo baxeen gudaha iyo afaafka hore ee jaamacaddaas mas-uuliyiinta ololihiisa ayaa sheegay in dibadbaxa dib loo dhigay sababo dhinaca amniga waxaana ay sheegeen in mister trump uu go'aansaday in la baajiyo kadib markii uu la kulmay mas-uuliyiinta laamaha amniga waxaa lagu waday mister trump inuu khudbad u jeedayo dadweyne lagu qiyaasay shan kun ilaa toddoba kun oo qof oo isugu soo baxay jaamacaddaasi dadka cabanaya ayaa gudaha u galay goobta uu mister trump kula hadli lahaa taageerayaashiisa kadibna waxaa meesha ka baxay inwaxaa meesha ka dhacay in laysriixriixo booliiska ayaa dadka cabanayay ka bixiyey goobta iska horimaadyo ayaa dhowaanahan ka dhacayay isu imaatinada donald trump iyo taageerayaashiisa dhex maraya mar uu ka hadlayay san louis oo ka tirsan gobolka missouri jimcihii ayaa mister trump ay sideed jeer carqaladeeyeen dad cabanaya kuwaasi oo ay ciidamada amnigu goobta ka kaxeeyeen
maraykanka ayaa cambaareeyey dowladda waddanka syriya oo la sheegay in ay is-hortaageen gargaarkii bini-aadaminimo iyo duqaymo la sheegay inay diyaaradaha dagaalka ee dowladdu ay ku bartilmaameedsadeen dad shiciba cambaareyn xoogle oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku soo beegantay iyadoo ergeyga gaarka ee siiriya ugu qaabilsan qaramada midoobey uu qorsheynayo in dib loo bilaabo wadahadaladii ka dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda siiriya oo lagu wado inay isniinta ka qabsoomaan magaalada jineef afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka john kirby ayaa jimcihii shalayta sheegay in dowladda syriya ay mas-uul ka tahay in la baajiyo deeq qalab caafimaad ah oo aada loogu baahnaa oo ku jirtay kaalmo gargaar deg deg ah oo la gaadhsiinayay dadka syriya waxaa kaloo uu sheegay in la helay warbixinno sheegaya in diyaaradaha dowladda syriya ay waxyeello u geysteen dad shiciba oo ku sugnaa agagaarka xalab iyo sidoo kale dhacdo kale oo la sheegay inay ka dhacday qof ka sii baxayay masaajid ku yaala dalkaasi subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington heerka nolosha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota ayaa la sheegay inay aada uga hooseyso kana liidato bulshooyinka kale ee ku nool gobolkaasi marka la barbar dhigo qoomiyadaha kale waxaana haatan socda dadaalo horseed uu ka yahay guddoomiyaha gobolkaasi mark dayton oo lagu yareynayo farqiga dhinaca heerka fakhriga ee u dhexeeya dadyowga gobolkaasi ku wada nool guddoomiyuhu waxa uu bulshada u sheegay in loo baahan yahay in deg deg ay wax isaga bedelaan arrintaasi maalgashina lagu sameeyo bulshada waxaan haddaba goordhow arrimahaasi ka wareystay cabdirasaaq biixi oo agaasimaha xarunta difaaca iyo waxbarashada soomaalida ee gobolkaasi waxaanan ugu horreynta weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo heerka nolosha iyo doorka ay ka ciyaari karto lacaga dhowaan la siiyey ururada ku howlan arrimaha bulshada
dadka soomaalida ah ee gobolkan degan horta boqol kun korba u dhaafayaan gobolka minnesota waxaa jira number tirikoob ah oo sano kasta la sameeyo xagga dhaqaalaha ama dhowrka sana mar la sameeyo sanadan waxba intii u dambeysay ee gobanarka gobolku xafiiskis ka soo baxday waxaa la yidhi soomaalidu waxay noqotay boqolkiiba lixdan dad ka hooseeya ee cabirka fakriga marka soomaalidu middle class maaha baa la yidhi waa dad working class ah classka shaqeeya haddana waxay noqdeen qoomiyadaha oo dhan qoomiyada ugu hooseysa xagga dakhliga iyo shaqooyinka waan gartay markaynu fakriga ka hadlayno waddankeennii ama dadka soomaalida waad garanaysaa waxay ka fikirayaan dadaan waxay cunaan iyo waxay karsadaan bahaysan marka la yaab bay noqonaysaa in laga hadlo dad maraykanka jooga in lagu tilmaamo heerka fakriga inay weliba hoos kasii xigaan marka sidee lagu qiimeeyaa heerka fakriga walaale waxaa lagu qiimeeyaa qofku inuu guri leeyahay mujtamacaas imisa home owner ama dadka guryaha leh ah waxaa kaloo lagu qiimeeyaa shaqooyinka middle classka ee dadku haystaan oo maaragtay shaqooyinka xirfadaha sare leh ama dhakhaatiir ama injineero ama shaqooyinka waaweyn marka waxaa dakhligaas loo qeybinayaa qoyska soo gala inta qof uu reerku ka kooban yahay marka waxaan u malaynayaa afar iyo toban kun miyaa sanadii qofkiiba mise saddex iyo toban kun sanadiiba wixii ka hooseeya iyo intaas inay tahay cabirka federaalka fakriga inay ka hooseeyaan waa marka aan weliba cashuurta laga jarin ee cashuurta ka hor waa cashuurta ka hor dadka soomaalida waxaa la sheegaa inay gobolka shaqala-aan badani ka jirto oo hadday noqoto dhallinyarada weliba kuwa waxbartay qaarkoodna aanay waxbarashadii fursad u helin oo aada ugu yaryihiin maxaa hortaagan dhinaca shaqada inay soomaalidu ka qayb qaadato shaqooyinka soomaalidu ay u badan tahay ee ka shaqayso waa shaqooyin aan xirfado sare lahayn taasna waxay keenaysaa inaysan gaarin inkamekii sare oo ama dhexe oo layihahdo middle classka aysan gaarin waa run dad badan oo dhalinyaro badan oo aada u fara badan ayaa jaamacadaha nooga soo baxaa sano kasta kuwaas laftigooda shaqa la-aan ayay ka caabanayaan oo wadankii waad ogtahay dadka qaar dadki waa muslim madownimaa dheer cunsuriyad baa jirta gobolka minnesota waa gobol fiican oo aada loogu soo dhaweeyey hase ahaatee wuxuu noqday cabirka xagga faraqa u dhexeeya dadka midabka leh waa madow waa spanish ama cid kastoo midab leh iyo dadka caddaanka faraq weyn baa u dhexeeya gobolkan wuxuu noqday gobolka ugu horeeya xagga faraqa ugu weyn leh dadka midabka iyo oo aan ka mid nahay iyo dadka caddaanka ah sidaa daraaddeed dadkii midabka lahaa oo ayi nooc leh ama indian ama madow ama qoomiyadka sare ayaanu anagu waxaan noqonay kuwa uga sii liita xagga faraqaas hadday noqoto xagga waxbarashada hadday noqoto xagga maaragtay shaqooyinka xirfadaha oo lacagta badan leh hadday noqoto fursadaha kale oo wadankan uu caanka ku yahay marka taas daraaddeed ayaa waxaanu galnay boqolkiiba lixdan inaan noqono dad ka hooseeya cabirka fakriga ee dalka maraykanka oo federaalka ah taas oo laftigeeduna ay aanu farta ku fiiqaynay in muddo ah ilaa iyo hadda la aqoonsaday waan gartay marka hadda waxaa la sheegayaa in la caawiyey ururo ka mida ururada soomaalida ee ka shaqeeya arrimaha bulshada lacagta la sheegaya in la bixiyey waa lacag kooban marka loo eego baahiyaha jira maxaad u malaynaysaa lacagahaas in loogu talagalay in lagu qabto sidayse baahiyaha bulshadu qabto wax uga qaban kartaa cabdirasaaq walaalay maadaama annaga nala weydiinayay muddo maxaa keena wiilashiina dalkan ku dhashay ama ayagoo yar yimid aan soomaaliya waxba ka aqoon iyo syria inay jihaad iyo waxaa galaan oo ay waddanka ka tagaan su-aashaasaa waddanka odhan isweydiinayay muddo sideed sanaana jawaabtii ayaanu baarayna waanu helnay jawaabtaasuna waxay tahay in communityga wax maalgelina haba yaraatee aysan lahayn loona samayn dadkii naga soo horeeyay sida dadka loo yaqaano amonk ama indheerka soomaalida u taqaano dheeray leeyihiin dhul dheeradaa la siiyey waxbarashooyin baa la siiyey programms ama mashruuciya waxa la siiyey ilmahooda after school sida qoomiyad kasta oo wadanka degan ilmahooda markay kasoo baxaan iskuolka ay program meel community center ay gelayaan oo ay maaragtay layihahdo iskuolka kadib oo layliga iyo homeworkiya laga caawinayo oo tayadooda kor loogu soo qaadayo waxay leeyihiin cayaaraha barnaamijyo cayaaraha ah ama kubadda cagta ama koleyga ama kubado badan waxay leeyihin wax lagu mashquuliyo ilmihii oo looga mashquuliyo waxyaalaha xunxun iyo dariiq istaagidda iyo maaragtay inay halaabaan waxay leeyihiin barnaamijyo lagu baro hogaanka iyagoo yaryar waxaa soo baryaa barnaamijyo ah oo ka jira meel kasta kama ay jirin communitygeena marka ururada ku guulaystay inkastoo anigu aanan ka mid ahayn waa ururo aada iyo aada shaqadan hore u waday khibrad u leh maaragtay wax weyn qaban kara laakiin soddon kun iyo afartan kun iyo sanadii wax ay ku qaban karaan haba yaraatee oo la taaban karo weyn ma leh marka laakiin waanu ku faraxsannahay weli waxaanu ugu faraxsannahay wixii aanu sideedda sana ku dhex jirnay oo aan u qaylinaynay in nala maqlay la aqoonsaday faqrigii aan sheegaynay iyo numberkii sinaanshaha aan aan mudnayn ee communitiga uu ku jiray in la fahmay oo la aqoonsaday
kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq biixi oo ah agaasimaha urur lagu magacaabo xarunta difaaca iyo waxbarashada soomaalida oo ka jira gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo goor dhoweyta khadka telefoonka iigu waramay
sidii aad warkaba ku maqlayseen musharax xisbiga jamhuuriga u ordaya madaxtinimada maraykanka donald trump ayaa baajiyey isku soo bax uu kula hadli lahaa taageerayaashiisa magaalada jikaago ee gobolka illinoy kadib markii ay isku soo baxeen boqolaal qof oo ku mudaaharaadayay kana caraysan hadallo uu sheegay mister trump hadalladaasi waxaa cambaareeyay madaxda siyaasadda qaarkood kuwaasoo kullidii ahaa dadka banaanbaxaya dhinaca kalena waxaa meel adag maraya loolanka siyaasadeeda musharaxiinta xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyadoo loo diyaargaroobayo doorashada israelreebka ee talaadada ka dhici doonta shan gobol oo kale ah florida ohio illinoy missouri iyo north carolina faysal deri waa ganacsade waxaana uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga gobolka minnesota khadka telefoonka ayuu bal marka hore wuxuu iga waramay musharaxiintu iyo heerkooda tartanka halka ay kala marayaan
sidaad la socoto walaal xisbiga jamhuuriga baratinkiisa hadda waxaa hogaaminaya ninka bilyaneerka ee loo yaqaano donald trump laakiin waxaa kusoo xiga laba nin oo kale oo ayaguna rajadooda ay aada u sarreyso waa ted cruz iyo ninka florida laga soo doortay ee mark rubio waa gartay marka tartanka culus ee xiga kii toddobaadkii hore ka dhacay mississippi iyo kansas iyo wake waxaa hadda inagu soo foolle talaadada soo socota oo laba gobol gobollo muhiima ay lagu tartami doono gobolladaas waxaa ka mid a gobolka florida oo oo ku dhowaad boqol dhalageed laga soo dooranaya waa sagaashan iyo sagaal cod baa laga soo dooranaya muhiimad aad ah ayuuna u leeyahay xisbiga jamhuuriga dhexdiisa waayo in ninka la yidhaahdo mark rubio haddii uu waayo gobolka florida waxaa cad inuu ka bixi doono tartanka haddii uu gobolkaas helana waxaa cad inuu rajadiisa madaxweynenimo ay aada usoo kici doonto waa gartay gobolada kale ee culus ee lagu tartamaya ohaya ka mida bal maxaa muhiimadda u yeelay ohaya iyo florida waxaa muhiimadda u yeelay tan koowaad codadka ay helaan baa waxay ka badan yihiin gobolada kale sida aan kuu sheegay florida waxaa lagu xisaabtamaya waa sagaashan iyo sagaal cod baa lagu xisaabtamaya gobolada kale waxaa loo qaybiyaa sida ay dadku u kala number badan yihiin oo qofka boqol kiiba afartan hela codadka boqol kiiba afartan buu qaataa qofka boqol kiiba labaatan hela boqol kiiba labaatan buu helaa laakiin florido kale way ka duwan tahay waa waxa weye waxaa loo yaqaanaa winner take all oo waxa qaadanaya qofka codka ugu badan hela ayaa sagaashan iyo sagaalka codba qaadanaya marka taasay muhiim ku tahay in oo ay xisbiga jamhuuriga o dhan ay aada ugu ugu fiirsanayaan cidda ku guuleysata gobolka florida iyo gobolka ohio waxaad ogtahay gobolka ohiona in laga soo doorto john kaysig oo isaguna tartanka meel adag kaga jira haddii uu isna waayo gobolka ohio oo hadda uu ka yahay barasab ama gobernatore uu ka yahay isna waxaa caddaan doonta inuu ka bixi doono tartanka markaas waxaa isku soo hadri doona donald trump iyo ted cruz labada nin maxay ku kala duwan yihiin maxay isaga mid yihiin labada nin waxa weeye sidaad ula socoto xisbiga jamhuurigu wuxuu ka kooban yahay qeybo fara badan labada nin waxay isaga mid yihiin waxay taageersan yihiin garabka midig ama garabka aadka u mayalka adag ayay labadooduba ka tirsan yihiin halka qaar ka tirsan xisbiga ay ka ay loo yaqaano moderates ama ay centerist meel dhexe joogaan marka labadoodu waxyaaba ay ku kala duwan yihiinna way jiraan waxyaaba ay isaga mid yihiinna way jiraan in ted cruz ninka la yidhahdo xisbiga waa nin aada looga yaqaano waa nin weligii ka mid ahaa in laguna ixtiraamo mabaadida uu aaminsan yahay ee xisbiga laakiin donald trump ma ahaan jirin nin xisbiga ka tirsan mana ahan mabaadidiisa iyo waxa uu aaminsan yahay nin lagu ixtiraamo waa nin hadda kusoo booday xisbiga oo aanu xisbigu laftiisu hubinba inuu ninkani xisbiga ka mid yahay iyo in kale waa gartay aynu u wareegno dhinaca dimuqraadiga hillary clinton iyo benny sondres labadooda waxaa u muuqata in mid uu gobollo badinayo toddobaad toddobaad kaxiga kale uu badinayo midkoodna dhinaca dhulka la dhigi laya see wax u jiraan runtii xisbiga dimuqraatku markii hore waxay aaminsanaayeen inaan cidina hillary clinton celin karin laakiin berny sandres oo isagu ah kooxaa lagu tilmaamay inay aada xagga shuuciga ugu tinjeeraan ayaa waxa uu taageero badan ka helay sidaad la socoto dhalinyarada yaryar oo uu yidhi iskuulaad lacag la-aanaan idin siinaya iyo waxyaaba badan oo ballan qaaday taasaa waxay keentay in tartankiisu uu adkaado tartan adagna uu noqdo laakiin haddaad u fiirsato nambarada la kala haysto hillary waxay haystaa kun iyo laba boqol iyo ka badan nambar bay haystaa waxayna u baahan tahay waa laba kun iyo saddex boqol so way ku dhow dhowdahay boqolkiiba konton way haystaa wixii ay u baahnayd marka weli way adag tahay bernie sanders inuu inuu inuu celiyo hillary waxayna u badan tahay tartanka inay hillary ku guulaysan doonto laakiin tartanku maalinba maalinta ka dambe wuu sii adkaanaya oo sidii la moodayay uma fududa inay hillary heli doonto waaye kaba soo qaad in dhinaca dimuqraadiga hillary clinton ay ka soo baxdo dhinaca jamhuurigana donald trump aragtida dadweynuhu maxay muujinaysaa ayaa guulaysan kara marka labada la isbarbar dhigo runtii qoraallo badan baa laga sameeyey oo waxaa jira jaamacad wax ka qortay in in donald trump laga yaabo inuu guulaysto laakiin dadka shacabka markaad la sheekaysato majoritigoodu waxay aaminsan yihiin hillary inay si aada u sahlan uga guulaysan doonto donald trump waayo xataa xisbiga jamhuuriga dad badan oo ka tirsan baan u codayn doonin donald trump isaga oo aad garan karto waxyaabaha uu kaga hadlo in in dhinaca warbaahinta ama ha noqoto waxyaabaha uu ka sheego muslimka ama ha noqoto waxyaabaha uu ka sheego mexicaanka marka dad badan oo xisbigiisii jamhuuriga ahaa baan la dhacsanayn waa garta ka waran ted cruz iyo hillary clinton oo kale hadday soo baxaan haddii ay isku soo hadrhaan ted cruz iyo hillary clinton sida aan anigu hadda warbixintii u dambeeyey aan eegayey hillaryna waxay helaysaa sida la saadaalinayo boqol kiiba afartan iyo shan ted cruzna boqol kiiba afartan iyo lix marka waa laga yaabaa inuu ted cruz ka guulaysto laakiin waxa iyaduna taas muhiima inaan xuso mark rubio oo ninka saddexaada hadduu soo baxo oo ay hillary iyo isagu isu soo hadrhaan dad badani waxay saadaalinayaan inuu mark rubio si sahlan uga guulaysan karo hillary clinton inkastoo hadda ay adag tahay inuu kasoo baxo xisbiga jamhuuriga sida wax u socdaan waa gartay marka maxay tahay tacliiqa siyaasadda ka dambaysa in qofku haddii uu soo baxo uu hillary clinton ka guulaysan karo laakiin uu ku dhex rafto inuu ka soo baxo xisbigiisi taa waxaa keenaysa in xisbiga republicanka waxaa hadda in aada u codeeya dad aada u xanaaqsan oo aaminsan in waddanku sidii la rabay inuusan u soconin maraykanku inay ku fashilmeen in arrimaha dibadda in dhaqaalaha inkastoo an shaqala-aantu ay hoos u dhacday haddana dadkii aanay lacag wanaagsan helaynin oo ku filan marka xanaaqa faraha badan waxay kula dhaceen waxaa loo yaqaana establishmentiga ama xisbiga jamhuuriga dadka ka mid a marka mark rubio kale wuxuu ka mid yahay dadka aan aada xag jirka u ahayn ee establishmentiga ama xisbiga dhexdiisa in kale qadarin marka dadkii xanaaqsanaa waxay codkooda mar walba siinayaan in qof donald trump oo kale ah oo xag jir ah
waa tahay kaasi waxa uu ahaa faysal dari oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga waxa ku sugan yahay magaalada minnesota khadka telefoonka ayuuna iigu warramayay
waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan baanu idin leenahay warbixin cusub oo ay qaramada midoobay soo saartay ayaa si kulul ugu eedeysay ciidamada s p l a ee dowladda waddanka south sudan iyo maleeshiyada ay bahwadaagta yihiin inay ku kaceen kufsi baahsan oo ah ficilo ay u adeegsanayaan sidii hubka dagaalka oo kale waxaanay warbixintu ku eedeysay sidoo kale in ay wadaan siyaasado ay ku gubayaan deegaanada laga barakaco iyo argagax gelin ay ku hayaan dadka rayidka ah liisa shaleyn ayaa warbixintan jineefa ka soo dirtay xaarun macruuf ayaa soo koobaya
warbixinta ayaa baaxadda iyo noocyada tacadiyada galmada ee ay geysteen ciidamada s b l a ee dowladda suudaanta koonfureed iyo maleeshiyada ay isbahaysiga leeyihiin ku tilmaantay mid ka mid a xadgudubyadii dhinaca bani'aadminimada ee ugu foosha xumaa dunida intii u dhexaysay bilihii abril iyo sebteembar labada kun iyo shan iyo tobanka qaramada midoobey waxay diiwaan gelisay kun iyo saddex boqol oo kiis oo kufsi ah oo ka dhacay gobolka saliidda qaniga ku ah ee unity state warbixintu waxay sheegtay in xadgudubyadan galmada ah loo geysto si ay cadaawad ku dheehan tahay warbixintu waxay ogaatay in gabdhaha iyo haweenka da' kastoo ay yihiin lagula kaco kufsi wadareed kuwaasi oo qaarkood la dilo kuwo kalena la afduubto iyagoo loo haysto addoonsi dhinaca galmada ah kuwo kalena lagu tilmaamo inay haween u yihiin askarta ku jirta xeryaha ciidamada afhayeenka guddiga xuquuqdaadanah ee qaramada midoobay robert colville ayaa v o a u sheegay in maleeshiya dhallinyaro ah oo isbahaysi lale dowladda in loo oggolaado inay kufsadaan haweenka taasi oo loogu bedelay mushaharkii la siin lahaa waxa uu yidhi waxaa muuqata inaan mushahar la siinin hase yeeshee awood buuxdo loo siiyey inay wax kufsadaan lo-dana ay dhacaan waxaa cad ayuu yidhi in abaalmarinta ugu weyn ee dagaalka ay ka helayaan ay tahay haweenka iyo lo'da waxa uu yidhi waa sawir la yaab leh oo fool xun waxaana muuqata inaysan dowladdu waxba ka qabanaynin sidii loo joojin lahaa afhayeenka guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay rubert colvil waxa uu sheegay in warbixintan loo gudbiyey dowladda suudaan ta koonfureed toddobaad ka hor guud ahaanna ay beenisay xadgudubyada ugu foosha xun ee dhacay waxa uu sheegay in soo bixitaanka kufsiga iyo qaabka nidaamsan ee loo adeegsanayo ay muujinayso in kufsiga loo adeegsanayo hub dhinaca dagaalka ah iyo in lagu argagax geliyo bulshada rayidka ah waxa uu sheegay inay siyaasaddaasi haatan shaqaynayso sababtoo ah ayuu yidhi waxaa guryahoodii laga barakiciyey in ka badan laba milyan oo qof tan iyo intii uu bilowday dagaalka sokeeye ee suudaanta koonfureed bishii disembar labada kun iyo saddex iyo tobankii robert colvil waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ay isbahaysiga leeyihiin ay si nidaamsan u burburinayeen una gubayeen tuulooyinka iyo magaalooyinka ay dadku ka qaxaan guud ahaan koonfurta iyo gobolka dhexe ee unity state massive destruction when, when you know, one group captures another group's uh, town, uh, destroy three quarters sometimes or more of the, of the buildings.
waxa uu yidhi burbur laxaad leh ayaa la geystaa markii ay kooxi qabsata magaalo ama tuulo iyadoo burburisa afar meelood oo saddex magaaladaasi taasina waxay u muuqataa inay tahay dadaal lagu burburinayo laguna gubayo guryaha si aysan dadkaasi u soo guryo noqon robert colvil waxa uu sheegay in xadgudubyadan foosha xune ay noqon karaan dembiye dagaal ama kuwa laga galay bini'aadminimada waa marka la eega ayuu yidhi sida baahsan ee nidaamsan ee ay u dhacayaan waxa uu ka digay bartilmaameedsiga dilka iyo kufsiga iyo weliba dhaca hantida dadka rayidka ah inay sii socon doonto ilaa intii lagala xisaabtamayo dadka geysanaya falalkan islamarkaana laga ciqaabayo kuwa ku kacaya falalka dembiyada dagaal u dhigma ee ay gelayaan haaruun macruuf ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o wda liisa shlein ay jineefa kasoo dirtay waa tahay haatanna sahre aynu u leexno dhinaca ciyaaraha gaar ahaan kuwa ka dhacaya qaaradda yurub maxamuud mascade ayaan kala sheekaystay
harun aad baad mahadsan tahay dalka ingiriiska toddobaadkan waa waxaa la ciyaarayaa koobka f a kaabka oo ay sideed kooxood isku soo baxday islamarkaasina afar ka mid la filayo toddobaadkan inay usoo gudubto ciyaaraha semifinalka ah ee kulamada kulankii ugu horreeyay habeenkii xalay ahaa afooda laysku daray kooxda reading oo kamid ah kooxaha heerka labaad ee dalka ingiriiska ayaa waxay fooda isgeliyeen kooxda crystal palace oo iyaduna kamid ah kooxaha heerka koowaad labii eber kooxda reading ayaa laga badiyey oo sidaasi haatan kooxda ugu horreysa ciyaaraha semifinalka usoo gudubtay waa kooxda crystal palace oo iyadu ah kooxaha ka dhisan ee magaalada london kulamada maanta la ciyaarayo oo kale waxaa foodas gelinaya kooxda everton iyo chelsea waxay ku wada ciyaarayaan guriga everton oo iyana labadaasi kooxood ciddii soo baxdahay ciyaarta semifinalka usoo gudbi doonto maalinta axadda ah oo saddex iyo tobanka bisha ay tahayna waxaa foodas gelin doona kooxaha arsenal iyo watford oo guriga emirates arsenal ayaa fooda laisku gelin doonaa halka manchester unitedna ay garoonkeeda old trafford kusoo dhaweynayso kooxda westham united waa gartay marka koobkan f a kaabka kooxdee loo badanaya inay qaado koobkan f a kaabka labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa ku guulaysatay oo haatan difaacanaysa kooxda arsenal waxaana dabcan dad fara badan ay leeyihiin kooxda arsenal waxay ka mid tahay kooxaha ku ceshan kara koobkan inay qaado waxaa loo sababaynayo ugu wacan waxay tahay iyadoo koobkan labadii sano ugu dambeysay qaadaysay macalinka arsen wengerna uu yahay macalimiinta ugu badan ee koobkan ku guulaystay dad fara badan waxay sidoo kale leeyihiin maadaama horyaalka dalka ingiriiska hadda arsenal sideed dhibcood laga sarreeyo islamarkaasina ay u muuqato horyaalka champions league iyo loo yaqaano inay ka hari doonto in markaasi ay suuragal noqon doonto inay koobkan xagsato oo ay ku afar adeegto si kastoo ay noqoto laakiin lama oga inay arsenal qaadi karto iyo in kale sidoo kale kooxda iyana la hadal haya waxa weeye kooxda chelsea oo iyadu fursad kale oo aan ahayn koobkan aan haysanin champions league ka hartay horyaalka aan rajo ka lahayn xataa ayaanay muuqan inay horyaalka champions league usoo bixi doonto sanadka dambe marka kooxdaasi ciyaartooydooda oo dabcan ciyaartooy fara badan oo sumcad leh oo magac le yihiinna in ay dabcan koobkan ku mintidi doonaan sidaasi lamid a manchester united ayaa iyaduna kooxaha loo saadaalinayo oo rajo kale oo aan koobka ahayn iyaduna qabin ayaa ka mid a marka lama oga cidda ku guulaysan doonta inkastoo crystal palace watford iyo evertonna ay kooxaha layaab ka noqon karaan haddii ay ku guulaystaan waadna og tahay haarunow koobkan waa koob layaab leh oo dhowr sano ka hor waayadii kooxdii wigan athletic ay ku guulaysato weliba manchester city ay ka badisay marka waa koob ay adag tahay in lacag lagu dhigto cidda ee ku guulaysanaysa ama qaadi karta waaya intaynaan ka bixin england waxaa jira isbeddel dhinaca tababarayaasha bal noo sharax waa sidaas harunow kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa macalinkoodii steve mclaren shaqada ka ceyrisay waxayna haatan kusoo bedeshay macalinka dalka ingiriiska sida weyn looga yaqaano ee kooxaha liverpool iyo chelsea laylin jiray rafael benites oo isagu ahaa macalinkii dhowaantan xilka shaqada kasoo tegamaba laga ceyriyey kooxda weyn ee real madrid marka dad fara badan oo taageerayaasha weliba newcastle united ah magacaabista macalinkan benites aad iyo aad ayay usoo dhaweynayaan dad fara badanna waxay rumaysan yihin kooxda newcastle united oo hadda kamid a kooxaa looga cabsi qabo inay ku noqdaan horyaalka heerka labaad ciyaaraha dalka ingiriiska inuu ka badbaadin doono benites oo isagu ah nin khibrad badan islamarkaasina kooxdiisa ka dhisa dhinaca difaaca oo dabcan ah wax hadda kooxda newcastle united ay aada ugu baahan tahay marka aynu eegno qaaradda inteeda kale iyo waddanka talyaaniga talyaaniga harunow haddii aan ku bilowno xalay kulan kamida ayaa la ciyaaray kooxda yuventus hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda sozola ciyaartaasina waxay ciyaar xiiso badan islamarkaasina yuventus waxay u ogolaanaysaa inay horyaalka dalkaasi hogaankiisa ay sii dheerasato maanta laba kulan ayaa la ciyaaraya empoli sambadoria ayay gurigeeda kusoo dhaweynaysaa halka inter milanna ay bolonia fooda isku gelin doonaan garoonka sansira stadium ee magaalada milano waayahay dalka spain ciyaaraha ka dhacaya toddobaadkan bal iyagana noo sharax aad iyo aad harunow hal kulan ayaa habeenkii xalay ahaa fooda laisgeliyey oo horyaalkaasi dabcan maalinta jimcaha ayuu bilowdaa hal kulan ayaa la ciyaaraa malaga ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda sporting rion barcelona waxay maanta gurigeeda camnu stadium kusoo dhaweynaysaa kooxda kitave saltavigana waxay foodas gelin doonaan real sociedad atletica madrid divertiva lacarunia ayaa u imaanaysa raya valacanana kooxda ibar ayay isku dhici doonaan lavante iyo valencia ayaa ciyaari doona maalinta axad ah kulamada kale axadda dhici doona waxaa ka mid a sevilla villarreal atletica bilbao iyo real batis las palmasna real madrid ayay gurigeeda kula ciyaaraysaa
haruun iyo mascadda ciyaarihii ayay inoo falanqaynayeen waxaanay ugu dambeeyeen idaacaddeenii subaxnimo waxaanu dhegaystayaal idinku dhaafaynaa heestan hadda soo socota uu qaadayo fanaanka cabdiraxmaan anshax waxaana ah ereyada leh sidiiq maxamed burmad waa sahre ciidla nuur iyo haaruun macruuf oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
dayma qurux ilwaadan aydhaha waa tawiilkooda dojsaxankaygo darmada warata laabtayda itiradi halkiyo dhibtaba iga daryeeysa oo halkaa ka doonayo halkeediga daareemaysaa abshir ii dul badano iina dabacsano iina dumaraysan oo halkaa ka doonayo halkeediga daareemaysaa ii dul badano iina dabacsano iina dumaraysan oon durya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugoobin dulxariira nasab daahiro nolosha ii darata dibjirnimo midaan kaga buxoon daalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diidaa This program has come to you from the Voice of America, Washington.